بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والثاني فعالين waxaan ku soo dhex jirnay jamcu tagsiirka jamcu tagsiirka wuxuu u qaybsamaa jamcu qila iyo jamcu katra jamcu katraha ayaan gaar ahaan kusoo dhex jirnay waxaana ka mid ah siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuucna wuxuu yidhahda waa kullu jamcin bacda alifi tagsirihi xarfaani aw halaaa wasatuhaa saakin waa jamac kasta oo alifta alifu tagsiirka loo yaqaano laba xaraf ay ka dambeeyaan ama saddex xaraf ay ka dambeeyaan saddexdaas xaraf oo kan dhexe iyo reeban uu yahay haddaba siiqatu muntaha aljumuuc marka waxaa ku jirta laba nooc nooca hore waa midka naxwoleydu ay dhahaan siiqatu mafaacila laakiin mafaacila keliya maana waxaa soo hoosgelaya fawaacila facaa'ila facaalila waxaasoo dhanaa soo hoosgelaa kan labaadna waa midka naxwoleydu ay dhahaan siiqatu mafaaciila laakiin mafaaciila keliya maahane noocyo badanaa soo gelaa marka wathaani nooca labaad oo siiqatu muntaha aljumuuc ah facaaliila waa facaaliil maxaa ka mid ah ka qaraatiis jawaari niqwaashin waa waa ilooba laakiin dib aanu dhigno beri aan ka dhigno hadii ilaa yidhaahdo wathaani kan labaadna facaaliila waa facaaliilka qaraatiisa sida qaraatiis oo kale oo ah jamcu qirtaas waana waraaqda waxaa lagu jamci marka qaraatiis waa facaaliil asalkeedii qirtaas bay ahayd rubaaciga ay ahayd oo maxaa asal ah qaafta iyo ra-da iyo ta-da iyo siinta waa rubaaci qaraatiis baa lagu jamciyey wa caraajiin oo ah jamcu curjuunin laanta geedka ka baxda caraajiin baa lagu jamciyey ayadana rubaaci bay ahayd caynta iyo ra-da iyo jiimta iyo nuunta waa usuul waa rubaaci haddaba waa facaaliil kan labaad waxaa kaloo soo hoosgelaa facaaliya oo ya-deedu ay shidan tahay waa facaaliya nooca labaad waxaa soo hoosgelaa facaaliya oo asalkeedu facaaliya ay ahayd haddee facaaliya laba yaaba aqribka kulanta kadibna waa la isku shiday markaa daabidkii laga rabay soo lama haayo bacda alifi taksiirihi halaaثatu axrufin wasatuhaa saakin soo lama haayo waa la haayaa waxaa ka mid a haddaba karaasiya oo ah jamcu kursiyin kursiyun baa la jamciyey markaas waxaa lagu jamciyey karaasiyu aa lagu jamciyey marka karaasiyun la dhihi maayo sababtoo ah waa gayru munsarifin waalmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumuuc ilan wuxuu ku socdaa calaa wasni facaaliila buu ku socdaa inkastoo facaaliila uusan ahayn wasankiisu ku socdaa marka waa facaaliya waxaa kaloo ka mid a baraadiya oo ah jamcu bardiyin calaa wasni calaa wasni kursiyin laakiin xarakada hore ay ku kala duwan yihiin ilan kursiyun awalkiisa waa madmuun bardiyun awalkiisa waa maftuux waa baraadiya oo mufradkiisu uu yahay bardiyun wa huwa nawcun min jayidi tamri waa nooc ka mid a timirta qiimaha badan baa waxaa la yidhaahdaa tamrun bardiyun marka waxaa la yidhahdaa tumuurun baraadiyu waxaa kale oo ka mid a mafaaciilu baa ka mid ah sida masaabiixu oo ah jamcu misbaax masaabiixu jamcu misbaax wixii la ifsado waa mafaaciil wa fawaaciil waxaa kale oo ka mid ah fawaaciil sida qawaadiis wa qawaaniin wa qawaariir ayaa ka mid ah qawaadiis waa jamcu qaaduusin wa huwa inaa-un min khajafin waa weel ka samaysan dhoobada oo biyaha lagu shubto waxaa la yidhaha qaaduus qaaduus waxaana lagu jamciyaa qawaadiis waxaa kale oo ka mid ah qawaaniin oo ah jamcu qaanuunin qawaaniin jamcu qaanuun waxaa kale oo ka mid ah qawaariir oo ah jamcu qaaruura ta ay wadataa qaaruuratun qawaariir kuwaas oo dhan waa fawaaciil ويحdف من الاسم mا يkل بصيغة الجمع سواء kان أصليا أم زائدا wuxuu ku yihi ويحdف min الاسم اسمka waxaa laga jaraa maa يkilu wixii wax u dhimaaya bصيغة الجمعi siiqada jamca siiqada jamca wixii wax u dhimaya ismka waa laga jaraa jamcu tagsiirka meel ka dambeyda facaalila iyo facaaliila miyaa jirta siiqatu muntaha aljumuuc meel ka dambeyda miyaa jirta haddaba siiqatu muntaha aljumuuc xuruufteeda usuusha ah waa meeqa afar facaalila waa fa iyo cayn iyo laba laam facaalilna waa sidoo kale waa fa iyo cayn iyo laba laam haddii marka uu yahay khumaasi siiqatu muntaha aljumuucna wax ka dambeeya aan la haynin see la yeelaa hadda kan waa in lala ekaysiyo see loola ekaysin karaa waa in xaraf laga jaro haddii sidoo kale zaa'id uu yahay xarafkaas dheeraadka oo siiqada jamca wax udhimaan waa in la jaro marka ama asal ahaado ama zaa'id ha ahaado siiqada jamca wixii wax udhima waa in la jaro wayuxdafu min alismi isimka waxaa laga jaraa maa ay ladii midka xarafka yukilu wax udhimaya bisiiqati ljamci siiqada jamca wixii wax udhima waa in la jaro sawaaun akaana ay lmaxduufu midkaas la jara ahaaya asliyan asal ahaaya am zaa'idan ama zaa'id ahaaya ama asal ahaado ama zaa'id ahaado taqulu fi safarjal safarjal waxaa leedahay safarjal soo isim khumaasiya ma aha usuushiis waa meeqa ya shan soo ma aha waa isim khumaasi ah oo shantiisa xarafba wada usuu leeyihiin haddii la rabo in la jamciyo shantiisaan xaraf ma la wada dayn karaa waa su-aale isagoo sidiisa ah ma jamcin karnaa jamcu tagsiir lama jamci karo ilaan siiqatu muntaha aljumuuc meel ka dambeyda ma jirto siiqatu muntaha aljumuucna afaray ahayd saas daraaddeed marka mid kamida waa in la jaro kee la jaraa midka ugu dambeeya kee ugu dambeeya laamta jarmalka maxaa leedahay safarija saas la dhaa marka safarjal safarija haddaba safarjal waxaa ku jira xaraf siiqadii jamaca wax u dhimaa xarafkaas ku noqday xarafka u dambeeya laamta saas daraaddeed waa jarnay hada almaxduuf zaa'id am asli midkaan aan jarnay zaa'id miya maso asli asli waay taqulu fi safarjal waxaa leedahay safarij wa mustadcin waxaa leedahay madaacin baa leedahay mustadcin waa isim faacil oo ka yimid istadcaa ayuu ka yimid meequu marka ka kooban yahay mustadcin ya-da loo jaray iclaalka qaadin oo galay darteed marka lagu daro waa meeqa lix iclaalu qaadin baa gale hadda la soco ya-diisi waa jarantaha sida ya-da qaadin loo jaro fi rafci wanasb fi rafci waljari bay ya-deeda u jarantah marka mustadcin xuruuftiisa usuusha ah horta ha taaban maxaa marka dheeraad ah saddex araf saddexda xaraf ugu horeyda soo maaha saddexda xaraf ugu horeyda waa saddexdee miimta siinta iyo ta-da hadduu marka lix ka kooban yahay siiqatu muntaha aljumuucna afar ay tahay maxaa la jaraa marka meeqa la jaraa may la socotiin mustadcin la soco waa sudaasi ilaa misadca baa laga keenay ya-da u dambeysa ee loo jaro iclaalu qaadin darteedna xisaabta waa ku jirtaa laakiin iclaalu qaadinaa kalo sas darteeda loo jaray ya-daas jarana la soco waa laamul kelimihii kasoo gadoontay ha iloobin waxa asalka waa da-da iyo caynta iyo ya-daas oo kasoo gadoontay waaw liannahu min dacaa yadcu asalka saasu ka yimid marka wuxuu asalkiisu ahaa mustadciwun buu ahaa waawdii daraf bay martay waqablaha kasra faquribat yaa uma dakalaha iclaalu qaadin saas daraaddeed bay waxay noqotay mustadcin wuxuu ka kooban yahay marka asalkiisa lix xaraf lixdaas saddexna waa asal waa da-da iyo caynta iyo ya-da oo asalkeedii waaw ay ahayd iyo miimta iyo siinta iyo taada oo saddexdoodu ah zaa'id afar marka waa inaan soo reebanno saddexda asalka ah iyo mid zaa'id ah laba zaa'idana waa inaan iska jarno labada zaa'idka ah oo la jaraa marka waa kuwe waxay yidhaahdeen saddexdooda midka faa'iidada leh waa in lasoo reebto labada kalena waa in la iska tuuro miimta iyo siinta iyo ta'da waxay yidhaahdeen miimtu faa'iiday leedahay siinta iyo ta'da waa in la iska jaro oo miimtu maxay faa'iido ku leedahay haddee waa kelimadan wejigeedii waa meeshii laga soo bilaabayey awalu xarfin fi lkelima waaye saas daraaddeed ayada waa in faraha laga qaado dhexda labada ku jirta waa in la bixiyo dhexda labada ku jirta kuway noqdeen siinta iyo taada saas daraaddeed mustadcin jamceedu muxuu noqday madaacin sida safaarij oo kale madaacin safaarij oo kale la mid tahay siiqada jamca waxa waxuu dhimaa marka maxay noqdeen siinti iyo ta'da siinta iyo ta'da marka mazaa'id ah mase waa asal labadoodu waa zaa'id taquulu fii safarjal waxaa leedahay waa mustadcin safaarij wa madaacin baa leedahay wayajuusu waxaa bannaan an tucawida can ilmaxduufi midka la jaaray yaan yaa inaad ciwad uga dhigto qabla alaakhir oo qabla aakhirka ahaaday wuxuu leeyahay xarafka la jaray ama labada xaraf ee la jaray waxaa bannaan ciwadkiisa inaad keento hadda safarjal maxaan ka jarnay laamta marka kamaynaan jarin laamtaasoo waxuu dhimayday siiqatuljamci soo ma ahayn laamtaas maxduufada iyo ciwadkeeda waa inaan keenno waa noo furantay laakiin waajib ma ah la soco haddaad doonto safaarij baa leedahay haddaad doontana ya oo ciwadka ah laamtaas maxduufada ayaad keeni oo xaggee la dhigaa xarafka ugu dambeeya oo jiimka aha ka hormarinay safaariji maxaa ugu dambeeya jiimka ya ka hormari ya-daasna waa ciwadun can ilaami lmaxduufati maxaa leedaha markaas safaarij aa leedaha safaarij siiqatu mutahal jumuc soo maaha siiqadii labaaday noqotay marka haddaad doontana safaarij waa dhahan kartaa waa siiqatu luulaa haddaad doontana safaariiju waa dhihi kartaa waana siiqada labaad mafhuumaho ya-daanna waa ciwadun can ilaami ilmaxduufati laakiin waajib miyaa ya-dan in la keeno maya waajib maaha saas daraaddeed wuxu uhi wayajuusu waa bannaan tahay ee wayajibu ma aha wayajuusu waxaa bannaan tucawid can ilmaxduufi yaan qabla alaakhir naxwa safaariiju wa madaaci iyo madaaci madaacin maxaa u dambeeyey markaan jamcinay oo siintii iyo taadii aan jarnay maxaa u dambeeyey cayn had haddii aan rabno inaan ya ciwad ah keenno ya-daas oo ciwadka ah siinta iyo taada ya-daas xagga gelaya markaa yaa caynta gadaasheeda haddii qabla alaakhir baa la yidhi caynta gadaasheeda maxaa loo gelinaa ya-dii xadfan ya-daas aakhir ah ma la fahmay ya-daas aakhirka ah ayaad marka ka hormarin haddaad ka hormarido markaas see la yeelaa labadii ya maxaa lagu sameynaa isku labadooda isku idqaam marka iclaalu qaadin markaa ma geli karaa ma geli karo ilan labadooda waa isku shidan yihiin markaane taqawat haadihi ilyaa-u biukhtihaa walaasheedii ku xoogowday marka xaraf shidan lama jari karo liannahu qawiyun biakhiihi laakiin markuu keligiisa waa la cuni karaa saas daraaddeed labadu maanta waa isku shidan yihiin soo maaha faraha ka qaada maxaa leedaha markaas madaaciyu ka karaasiyu oo kale waay marka labadan yaa od la soco ya-da dambe waa ya-dii hee laamulkelimaha ahayd oo markii madaacin aan joognay loo xadfay liclaali qaadin ya-da ka horeydana waa ciwadun can isiini wataa almaxduufatayni labadoodiia marka la isku shido maxay noqdeen madaaciyu warkaas ma la fahmay ataskiir التصغير يkون بزiياadة yاء sاkنة بعd xرفين من الكلمة معa ضم الأول وفتح الثاني kaqowلka في رaجuل rujayl waxaan gelaynaa تصغيirka abwaabta muhiimka ah ee تصريifka waxaa ka mida تagsiirka iyo تصغيirka iyo إعlaalka waa abwaab aada muhiim u ah ay kutubta yaryar sida badana aan lagu arag تصغيir maxaa la yihahdaa تصغيir waxaa laga keenay min sغarahu idaa xaqarahu marka taصغيirna waa la dhahaa taxqiiqna waa la dhahaa taصغيirku marka muxuu ku xasilaa yakunu bziyaadati yaءin saakina wuxuu ku xasilaa ya saakina in lagu ziyaadiyo bacda xarfayni min alkelima kelimada la rabo in la taصغيiriyo laba xaraf kadibkood baa ya saakina a lagu ziyaadinaa maca dami اأwli wa fatxi الثaani waana laga maarmaan hadaba yaa-u taskiirka laabudda an takuuna haalida xarafka saddexaad waa inay noqoto oo laba xaraf waa inay ka horeeyaan labadaas xaraf midka hore waa inuu godan yahay kan labaadna waa inuu maftuux yahay ma la fahmay taskiirka ya-diisu waa inay noqoto haalida waana inay noqoto saakina xarafka koobaad ee kelimada musaqarada ah waa inuu madmuum noqdo xarafka labaadna maftuux ka qowlika tusaalaan waadoo yidhaahdaa fii rajulin meeq uu ka kooban yahay yaa-u taskiirka haalita ka dhig markaa xarafka koobaad oo ra-da ahna god jiimtana fatxi maxaa leedahay rujaylun ka qowlika fii rajulin rujaylun marka rujayl waa musaqaru rajulin yacni waa nin liita oo qiimo aan lahayn walaa tusaqaru lafcaalu afcaasha lama taskiiriyo wala lxuruufu xuruuftana lama taskiiriyo afcaasha taskiir ma galo xuruuftana taskiir ma galo oo maxaa loo diiday afcaashii xuruufta in la taskiiriyo sidoo kalena asmaada mabniga ah sida damaa'irta iyo ismu ishaaraha oo kale lama taskiiriyo ilaa shuduudan lama taskiiriyo asmaada mabniga ayadana taskiirka ma galo marka taskiirku ma galo afcaasha iyo xuruufta iyo asmaada mabniga intaba ma galo waxaa la taskiiriyaa marka waa maxay waa asmaada mucrabka ah bis taskiirku wuxuu khaas ku yahay asmaada mucrabka ah wasiyaaqu taskiiri taskiirka siyaqdiisa halaahatun waa saddex wa siyaqu taskiiri taskiirka owsaantiisa halaahatun waa saddex fucaylun wa fucaycilun wa fucayciilun taskiirka saddexdaas wasan uu leeya bis sida jamcu tagsiirkii ma wasan badna isagu fucaylun fucaycilun fucayciilun intaas wasan uu leeyahay fa fucaylun lihulaathi fucayl waxaa iskale isimka ee ulaatiga ah ka qalbin taskiirkiisa maxaa leeyahay qulaybun qalbun qulaybun wadnaya qalbiya rajulun rujaylun jabalun maxaa leeyahay jubaylun buuryar wa fucayciluna waxaa iska leh lirubaaci rubaacigaa iska leh fucaycilna yaa iska leh rubaaciga ka dirhamin sida dirham dirham markaasu rubaaci ma aha dirham durayhim dirham aan qiima lahayn waay macnaheedu ka dirhamin wa durayhim wa qunfud wa qunayfid qunfud wa qunayfid qunfud marka waa kashiitada baashan kashiitada ay dhahaan wa markabun wa muraykib markabna sow rubaaci ma aha laakiin rubaaci asala miyaha mase waa rubaaci xaraf zaa'ida uu ku jiro ya xaraf zaa'ida ku jiro xarafka zaa'idka waa kee miimta liannahu min rakiba laga keenay marka rubaaci marka lagu leeyahay ama rubaaci wada usuul ahaada ama rubaaci xaraf zaa'id uu ku jira ahaado saas daraaddeed masjid oo min sajada laga keenay haddii la rabo in la taskiriyo maxaa leeyahay musayjid baa leedahay miimtiisa iska dhaafay wa markabun wa muraykiq wa fucayciiluna limaa zaada cala arubaaci fucayciilna waxaa iska leh wixii afar xaraf ka badan fucayciil waxaa iska leh wixii rubaaci ka badan ka diinaarin wa dunayniir dinaar dunayniir dinaar marka meequu ka kooban yahay shanuu ka kooban yahay da-da iyo ya-da iyo nuunta iyo alifta iyo ra-da dinaar dunayniir oo ya-dii ku jirtay dinaar oo daalka ka dambeeyday dunayniir hadda da-da nuuna ka dambayda marka la taskirina sooma xaggee adda ya-dii xaggee ka baxday dinaar daalka maxaa ka dambeeya mufradka ya dunayniir taskiirkana daalka maxaa ku xiga nuun oo xaggee ya-dii adda marka nuuntaas xaggee ka timid ya nuuntay ku xigta hadda inay daalka ku xigsataa la rabay ilaan taskiirka ya-da waa inay taalita noqoto labada xarafo hore faraha ka qaade soo ma ahayn labada xaraf in la iska daayay ahayd ogow haddaba dinaar ya-deedu asal ma aha dinaar ya-da ku jirtaahi laysat biasliyatin asalku wuxuu ahaa dinaar oo laba noon ah markeedii hore saasay ahayd dinaar oo laba noon ah ficaal waayo laakiin labadaa nuun bay xoogaa cuslaysteen san yeelnaa midii hore yaa u bedelay markaasay dinaar dhaheen ya-da marka dinaar ku jirto asal ma aha inamaa hiya munqaliba can nuunin nuunay ciwad ka tahay waxaa lamid a dibaaj asalkeedu dibbaaj buu ahaa marka dinaar asal ma aha eeaa jeeda dinaar ya-diisu asal ma aha asalkiisu wuxuu ahaa dinaar inay saas tahay oo laba nuun ay tahana waxaa ku fahmaya markaa taskiirina laba nuunaa keeni oo waxaa leedahay dunayniir laba nuunaa keeni labada nuun marka waxay daliil u yihiin mufradkana laba nuun inay ku jirtay laakiin ya-daasaa munqaliba can innuun iluula ah ka dinaarin wa dunayniir wa minshaarin wa munayshiir minshaarta wax lagu jaro munayshiir wa madluumin wa mudayliim madluum meequu ka kooban yahay imsuu ka kooban yahay madluumin shanuu ka kooban yahay marka limaa zaada cala arubaaci waxaa soo gelaa khumaasigii iyo sudaasiga waxoo dhan madluumin mudayliim baa leeyahay marka waa kuwo la dulmiye waay marka yani waxaan ujeedaa madluum waa mid la dulmiyey mudaylimna waa xoogaa yaroo dulma miday ku dhacday waa musaqaru madluumin wallahu aclam markaas ka joogo